really went down. I'm Nikki Strong. This is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah shan iyo labaatanka bisha toddobaad ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayna waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono ganacsiga ay dhallinyarada soomaalida ku leeyihiin xaafadda isliya ee magaalada nairobi ganacsiga ugu badan ay ka wadaan waxaawey qayb kasta haddii lasoo taabto waxaawey real estate haddii layirahdo way ku jiraan haddii layidhahdo qaybta electronic way ku jiraan qaybta dharka waa ku jiraan qaybta maarata technology telecommunicationka waa ku jiraan heesta maantana waa arihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
isbahaysi ka kooban shan iyo soddon dowladaha gobollo ka tirsan maraykanka magaalooyin iyo dowladaha hoose ee kawntiyada ayaa jimcihii xareeyey dacwad ka dhan ah amarkii madaxweyne donald trump ee ahaa inuusan tirin doonin dadka soo galootiga ah ee aan sharciga haysan marka uu qoondaynayo kuraasta golaha wakiilada tallaabadaasi oo dadka maamulkiisa dhaleeceeya ay ku sheegeen mid lagu caawinayo xisbiga jamhuuriga qorshaha trump ee lagu dhawaaqay talaadadii lasoo dhaafay ayaa meesha ka saaraya dhowr milyan oo qof marka la go'aaminayo sida ay gobolada maraykanku u qaybsanayaan afar boqol shan iyo soddonta kursi ee aqalka wakiilada taasi oo bilaabanaysa doorashada labada kun iyo labaiyo labaatanka arrintan ayaa sababi karta in dhowr kursi ay ka wareegaan gobolada u janjeera dhinaca xisbiga dimuqraadiga ee ay ku nool yihiin tiro badan oo ah dadka soo galootiga aan sharciga haysan ayna kuraastaasi u wareegaan gobolada jamhuuri badan yihiin qaybintan ayaa sidoo kale aas-aas u ah go-aaminta codadka ergada doorashada madaxtinimo ee labada kun iyo afariyo labaatanka iyo labada kun iyo sideed iyo labaatanka aqalka cad ee maraykanka ayaa diiday inuu ka jawaabo mowqifkooda ku aadan dacwadan ergeyga wadaxaajoodka nabadda afghanistaan u qaabilsan maraykanka ayaa sheegay in rabshadaha ka socda dalkaasi ay dagaaladu halakeeyeen ay aad u sarreeyaan laakiin ciidamada amniga ee dowladda afghanistaan ee la dagaalamaya kooxda taalibaan ayaa la sheegay in boqolkiiba shan iyo soddon ilaa afartan dhimashada soo gaartay ay ka yar tahay waxyeeladii soo gaartay sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii zalmey khaliil zaad oo ah ergeyga maraykanka ee dib u heshiisiinta afghanistaan ayaa sidoo kale xusay inuusan jirin qof maraykan ah ama ka tirsan isbahaysiga ciidamada shisheeye ee dalkaasi ku sugan oo lagu dilay weerarada ay taalibaan qaaday tan iyo markii maraykanku uu heshiis taariikhi ah la saxeexday kooxda taalibaan bishii februaayo ee sanadkan khaliil zaad oo heshiiskan ka gorgortamay islamarkaana u saxiixay maraykanka ayaa la wadaagay qiimayntan mar uu qaab dhijitaal ah ula hadlayey kulan uu soo qabanqaabiyey machadka nabadda maraykanka ee fadhigiisu yahay magaalada tan washington d c waxa uu sheegay inuu rajaynayo in marka ay bilowdaan wadaxaajoodyada u dhexeeya kooxaha afghanistaan toddobaadyada soo socda ee rabshadaha dalkaasi hoos uga dhici karaan heerka ay haatan taagan yihiin warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo nuur xasan nuur bukhaari
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamka inala socodsiiyey halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa voice of america washington aan haatanna idinku soo dhoweeya barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa nairobi noogu soo diyaariyey khadar maxamuud xareed
dhallinyarada soomaaliyeed ayaa inta badan door muhiim ah kaga jira marka laga hadlaayo ganacsiga kala duwan ee hadba markaasi ka jira meesha ay ku nool yihiin gaar ahaana qaaradda afrika meelaha ugu badan ee ay dhallinyaradu sida aadka ah uga dhex muuqdaan ganacsiga waxaa ka mid a dalka kenya gaar ahaana magaalada caasimadda ah ee nairobi oo la arkayo in inta badan ganacsiyada kala duwan ee halkaasi ka jira ay gacanta ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed isbeddelka ku yimid adduunka ee dhanka tiknolojiyadda casriga ah iyo tayada aqoonta jiilka hadda jira oo lagu tilmaamo mid aad u sarreyso ayaa loo tiirinayaa sababaha ay dhallinyarada soomaaliyeed ay u hogaaminayaan ganacsiga ayadoo uu sidoo kale waayadii u dambeeyey aad sare ugu kacay hal abuurka kala duwan ee dhanka ganacsiga ee dhallinyarada soomaaliyeed haddaba kaalin intee la eg ayay dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka kenya ay kaga jiraan ganacsiga xoogan ee ka jira dalkan gaar ahaana suuqa ganacsiga esli ee magaalada nairobi oo ka mid a suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn ee dalka kenya halkaasoo ay dhallinyaradu aad uga dhex muuqdaan ganacsiga waa qodobka aynu ku soo qaadan doono barnaamijka madasha dhallinyarada ee maanta waxaana barnaamijka igala qaybgalaya cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guud ee ganacsatada suuqa islii iyo cabdirasaaq maxamed cabdi oo ka mid ah dhallinyarada halabuurada kala duwan ee ganacsi ka hergeliyey suuqa islii kusoo dhawaada barnaamijka marka hore waa mahadsantahay v o a nairobi barnaamijka aad diyaariseen oo wixii maarata fikrad aan ka qabno inaan ka hadalno aada ugu mahadsantiin cumarow su-aasha ugu horeyso waxaad ka mid tahay dhallinyarada firfircoon ee ka dhex muuqata ganacsiga nairobi gaar ahaan islii iyo guddiga ganacsiga marka ma noo sheegi kartaa doorka ay dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin ganacsiga dalkan doorka ay dhallinyarada soomaaliyeed ay kuleeyihiin ganacsiga halkan aada u ballaaran yahay wax lasoo koobi karo wax waqti gaaban lagu soo koobi karo maaha doorka ay leeyihiin dhallinyarada ayaa dadka mutacalimiinta u badan yihiin wadankan iyo meel kastaba hadda meel haddii la yiraahdo basentageka dadka dhallinyarada ayaa mutacalima oo wax kasta ganacsiga ganacsiga hadda wuxuu usoo bedelay caalamka ayuu la jaan qaadayaa ganacsiga online ah oo maarata ku salaysan maarata teknolojiyada cusub ganacsiga dhallinyarada aaday ugu jiraan qaar oo ganacsito waaweyn ah waa laga heli karaa oo dhallinyarada waa fara badan yihiin qaar oo jina iyo meel kasta u kala safrona waa jiraan qaar oo suuqyadan howl micnaha ka hay xubin sarsare waa ku jiraan guddiga ganacsiyada marka dhallinyarada waxaa la dhigi karaa door aada u fiican oo qiimo badan oo weyn oo meesha laga rabay ah oo weli dadaal badan ay u jiraan inay maarata kaalinta koowaad ay galaan ayay kuleeyihiin ganacsiga isli iyo meelaha kale iyo soomaalida ay degto
marka ganacsiga ugu badan ay ku lug leeyihiin ama ay kala wadaan maxaa ka mid a ganacsiga ugu badan ay ka wadaan waxaawey qeyb kasta haddii lasoo taabto waxaawey real estate haddii la yirahdo way ku jiraan haddii la yiraahdo qeybta electronic way ku jiraan qeybta dharka waa ku jiraan qeybta maarata technology telecommunicationka waa ku jiraan sida safaricom iyo waxyaalahan kulli waa u badan yihiin qeybo kale contractiya ee dadka wadooyinka dhisa amase qandaraaska qaata waa ku jiraan marka waxaan dhihi karaa ganacsiga dhallinyarada aada u ballaaran yahay waana sidii wanaagsan uu ku socdaa weliba dhallinyarada waxawaaye waa isdhiirogeliyaan qeyb kaste qeybta kale ayay ku daytaa marka kuwa hadda wax ku jira kuwa kusoo socda oo inay saf fiicanna ay kasii galaan ku talagalsan ayaa kasii badan marka waxaan dhihi karaa dhallinyarada habkaay ku socota aaday u fiican tahay waana ku dhiirigelinaynaa inay saas sii wadaan oo kaalintooda ay qaataan dunida hadda waxaa laga arkaa qof oo afartan jir a madaxweyne ah waa dhallinyaro wixii ka jira dhallinyaraa loo xisaaba marka waxaan dhihi karaa aad bay u socdaan firfircoonidoodna way badan tahay marka waa waxaan dhihi karaa dhallinyarada qeyb meeshii looga rabay laga rabay waa ku taagan yihiin balse dadaal dheeraadna inay sii sameeyaan waa ku boorinayna insha allah waaya cumar waan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa cabdirasaaq maxamed oo isaguna barnaamijka madasha nagala qaybgalaya cabdirasaaq markaad fiirisid dhallinyarada kaalinta iyo doorka ay ka ciyaarayaan ganacsiga kenya gaar ahaana magaalada nairobi maxay kula tahay ma gaarsiisan yahay xeerkii loo baahnaa mise uu ku hooseeya
bismi illahi raxmaan iraxiim ganacsatada ugu badan ee xaafadda ka jirta ee shaqaynaya badankood waa dhallinyaro dhallinyartana markii loo fiiriyo saameynta hadda ay ku leeyihiin waa mid aada u muuqata markii laga soo tago beryihii horeeto beryihii horeeto waxaa arki jirnay in dhallinyarta aysan ka muuqanin suuqa intooda badan laakiin sanadadii dambe waxay gaareen heer xitaa ee china ay aadaan ay alaabaha ka keenaan saameyntoodana waxay tahay mid aada u weyn oo aan muxuu ahaa qarsoodi lahayn dhallinyarta horumar badan ay ka sameeyeen xaafadda ganacsiyadoodan aada ay u kala duwan yihiin khaasatan ha ugu badnaadaan kuwa soomaalida ee hadda xaafadan degan kuwa dharka keena ayay u badan yihiin electronigana waa iska jiraan xoogooda badankoodana muxuu ahaa waa waa gaariza loo saldhigooda inta badan waxa wax la soo degan hadda waa dhalinyar ayay u badan yihiin markii suuqa loo fiiriyo waxay kaloo abuureen shaqooyin muxuu ahaa aada u fara badan oo dhalinyar badan ayaa ku tiirsan waagii hore ma aysan jirin dhalinyaro isku tagtay muxuu ahaa oo leh dukaamo aada u fara badan laakiin maanta dukaamada ay leeyihiin aada ayay u fara badan yihiin noocyada kala duwan ee muxuu ahaa ganacsiga ka jira xaafadana saameyn xoog leh ayay ku leeyihiin dhalinyarta markii loo fiiriyo dhan kasta oo bulshada ahna way ka muuqdaan sanadada dambe ee lasoo dhaafayna waxay ahaayeen awood jirta oo muuqata oo xaafada muxuu ah ka dhex muuqata mar walba oo muxuu ah suuqa la xira ama mar walba oo muxuu ahaa ay wax ka jiraanna waxa kasoo muuqda ee banaanada soo buuxiya inta badan waa dhalinyaro waagii hore xitaa waxaa dhalinyarta wiilasha bes unbaa muuqatay laakiin hadda waxaa xitaa aada u muuqda dhalinyar dumarka ah dumar aada u fara badan oo dhalinyaro ah ayaa xitaa ku jira muxuu ahaa kuwa aadka uga muuqda suuqa marka waa runtii horumar aada u weyn markii loo fiiriyo dhalinyarta heerka ay ka gaarsiisan yihiin maanta ganacsiga iyo horumarka ka jira xaafadan muxuu ah islii qaasat ahaan wadanka kenya marka qofka dhallinyarada ah uu doonayo inuu ku biiro ganacsiga ee ganacsiga uu bilaabo tusaale ahaan adiga hadda waxaa ka mid tahay dhallinyarada ganacsiga ku jira muxuu u baahan yahay halkuu ka bilaabi karaa ganacsiga qof walba wuxuu leeyahay hibo gaar ayuu leeyahay uu ilaahay siiyey nin walba muxuu ahaa abaabin gooni ayuu leeyahay haddii aad waxaan aabbahaaga oo kale a ka keentay sida hadda aniga oo kale aabahii ayaan muxuu ah ganacsiga kasoo gaaray waa wax dhaxal iska ah laakiin qaarkoodna waa wax la barto oo iska hibo ah hibadaasoo kaleeta markii aad leedahay qofku wuxuu u baahan yahay wixii markaas uu hibo u hayay ama niyad u hayo oo shaqadaasi inuu rabo inuu meel ka keeno ayuu ku bilaabi karaa ganacsiga yaraysi ma lahan wuxuu ka bilaaban karaa in aad miis banaanka dhigato in aad muxuu ahaa marka dambe dukaan aad yeelato in aad meel kiraysato mar walba waxay ku xiran tahay daqliga adiga aa haysato heerka uu la egyahay iyo ganacsiga adiga aad ku fikiraysid aniga haddaan kaaga soo qaado tusaale ahaan ganacsiyadan taleefanada iyo muxuu ahaa brotectyaasha ee inta badan dadka u baahan yihiin iyo jaajaradiiba wax walba oo adi accessory oo taleefanada ku saabsan markii aad gelayso kaleeta waa ganacsi runtii aada u fudud dhaqaalihiisana uu iska yaryahay bilowga ganacsiga hore haddii aad meel fiican iska hesho waxaa helaysaa runtii faa-iido aada u yaro fiican qeybaha kala duwan ee embeesooyinkana aad kusoo kordhiso waa ganacsi runtii runtii aada una fudud saameyntiisana ay badan tahay baahida loo qabana ay tahay mid aada u fara badan qarashka kaa galaayana uusan ahayn mid muxuu ahaa aada u fara badan marka dhalinyarta intooda badan shaqooyin inta badan ay ka carari jireenna waxaa aragnaa muddooyinkan dambe in ay kusoo baraarugeen ha ahaato qeybtii farsamada taleefanada ha ahaato hagaajinta tviyada cilad bixintooda ha ahaato korontooyinka ha ahaato frinjeerada oo la hagaajina ha ahaato waxyaabo badan oo dhalinyarta muxuu ah markii hore banaanka ka istaagsanayeen ayaan ku arkaynaa ganacsiga kala duwan ee xaafadda ka jira marka la fiiriyo wuxuu yahay mid aada muxuu ah u xoog badan ganacsigana qofka waxa uu ku bilaabi karaa mar walba waxa uu haysto ayuu ku bilaabi karaa inuu isyasa ma ahan inuu waxa uu haysto uu aamino kadibna muxuu ahaa uu ka dhungaaro oo markaasi uu xooga saaro uuna ku samro samar ayaa loo baahan yahay xaafadan waa ognahay dhibaatada ugu badan ee ganacsatada yaryarka ah waxaa waaye waxaa haysta guryadii ayaa qaali ah qaaliga kirada ayaa aada culays noogu ah marka hadduu qofka kirayar oo raqiis uu helo inta badan businesska wuxuu ku helayaa wax aada u fiican ay u noqonaysaa inuu saldhigto businesska lagu sheegayn wax ugu muhiimsan waa inaad saldhigatid oo aad meel heshid kadibna muxuu ahaa meeshaasi aad si tartiib tartiib ah ugu kortid aana ku samirtid marka intaas ayaan kusoo koobi lahaa waayahay waan kugu soo noqonayaa cumarow idinka haddaad tihiin guddiga ganacsatada islii dhallinyarada sidee oola shaqaysaan xiriir intay la eg ayaad leedihiin oo dhanka wada shaqaynta dhalinyarada xiriir fiican aan leenahay dhalinyarada xaafadda qeyb qeyb bay u kala baxaan qeyb oo waxay u kala baxaan qeyb oo mutacalimiina qeyb oo dadka maarata dukaamada yaryarta nadaamaan u sameynay oon xiriir wanaagsan aan ku leenahay meel kastana waxaan leenahay dhalinyaro nooga soo waranta amase wixii jira xogta noo keenta si aan wa meeshaan wax ka qaban karno amase tala bixin amase wixii aan ka qaban karno haddii ay jirto caqabado xagga dowladda ka haysata amase xagga maarata nairobi county dowladda hoose ee countiga waxyaalihii aan ka qaban karno markaas haddii aanan ulanahay dhallinyaradana waa niyadan u dhisnaa wixii ay cilada ay leeyihiin waxaan u sameynay guddiyaal yaryar oo maarata ay nagula soo xiriiraan wixii haddii brograam weyn ay jiraan oo aan brograam qabnan dhallinyarada waa waa qeyb fiicanaan ka siinaa inay maarata wixii nala wadaan oo ay ka mid ahaadaan brograamka aan wadno wax walbaba dhallinyarada annaga qeyb door weyn ay nooga jiraan xaafada wixii ka jirana haday tahay maarata wixii dhibaato ka jiro whatsapp group aan leenahay wixii dhibaato ka jiro xaafada amase hadda dadka laga qabanayo iskar hadda ahaato mise dhib kale hadduu ahaa dhalinyaro aan la xiriirinaa jirto oo warbixinna siisa warbixintayna siiyaan waa ku dhaqaaqnaa oo wixii aan ka qaban karna ismarkii waxan baan ka qabanaa marka wanaa xiriir wanaagsan baa noo dhexeeya dhalinyarada xaafadda si fiicanna waa ula shaqeynaa wixii taageero oo xagga guddiga ganacsatada ay ugu baahdaanna mar walbana waa ula taagannahay marka dhalinyarada waxaan leenahay waa dhalinyaro wanaagsan weliba soomaalida dhalinyaradeedu aaday u fiican yihiin waa shaqaystaan waa dad niyad uha inay wax u yeeshtaan waa dad maarata si soomaali dhanba waxaa lagu yaqaan hadda wadankan ay soomaalida meeshan islii waxa lagu yaqaan xaafad aamin ah ganacsiga qofkii la sameeya dadka kale oo kenyaanka kale waxay leeyihin soomaaliya waxaad agtooda u tagtid waad helaysaa dhalinyaraha ahaada musiin ahaanin weliba waa dad aamin ah dukaamada dadka maamulo amase ka shaqeeya badana boqolkiiba sagaashan dhalinyaro ay u badan yihiin haddii qof oo hadda maalin waxaan arkaya twitter amase meel niman kenyaanka comment ay ka sameynayaan waxay leeyihiin islii waxaad ugu tagto dukaan waad helaysaa because waxay leeyihin waa aamin dadka dukaamada ka shaqeeya saas loo faalinayo laleeyahy waa dad aamin waa dhalinyarada annaga marka waa dad wanaagsan annaga aan leenahay waa dad qiimo weyn uga fadhiya ganacsiga islii ee aan la shaqeynoba marka doorka waana saasa xiriirkaan ugu fiican yahay sida uu ka dhawaajiyey cabdirasaaq oo barnaamijka nagala qaybgalaya xoogaa dhalinyarada ka shaqaysata islii gaar ahaan kuwa ganacsatada waxay aada uga cabanayaan qiimaha kirada ama guryaha ama dukaamada ay ka shaqaystaan oo kale marka idinku guddiga ganacsatada haddaad tihiin arrintaas awood intee legayaad u leedihiin inaad wax ka qabataan annaga guddiga ganacsatada haddaan nahay hadda tusaale ahaan covid nneteen saameyntiisii wadanka dhammaantiisa culeyskaas waa ka jira oo hadda kirada iyo dukaamada qaaliga waxaas dhan laakiin sharci ayaa ka yaala nidaam ah qof property mase hanti qof uu leeyahay oo qof shaqsi iska leeyahay isaga xaq u leh wixii macquula inuu maarata kirada laba qof heshiis laba qof u dhexeeya qof saddexaad ma soo geli karo laakiin waxaan leenahay mar walba dadka ha loo naxariisto mar hada intuu cudurkan iyo dilaacay idcaadahana waa ka sheegnay marban oo sheegnay waxaan dadka maarata guryaha leh amise moolasha leh inay maarata dadka u naxariistaan xilliga xaaladda ay adag tahay dhaqaale xumo caalamka dhan saameeyey oo kenyan ay ka mid tahay inay dadka u naxariistaan qofka hadduu kiro marka hore si fiican kuu siin jiray in maarata bilooyinkan wax ka dhintay boqolkiiba konton haddii ay awood aad u awoodid inaad u samaysid haddii maarata aad wax kulli u dhaafi kartid qofkii waxaawaye waxaad ka faa'iidaysaa qofkii inuu kastankaada ahaado mustaqbalna uuna kula joogo haddii ay wax isbedelaanna wixii kiri aad ku kordhisid laakiin waxaan awood u leenahay aan leenahay ilaa waa ilaa saas yeela maaha sharciga nooma ogolo oo awooddaas ma lihin dowladda hataa ma laha oo ma dhihi karto waxaan saas way waa ilaan qofkan aad saas ku dhaysid waa in aad wax kale aad ku bedeshid aad u keentid oo tiraahda intaan ku kab dadka tigraha ka dhan dowladda hataa ma samaynaysa hadda saad ogtihiin marka waxaan leenahay dadka waa in loo naxariista annaga taannaga waa codsi inaan dadka loo naxariisto kirada guryaha kirada maarata dukaamada maadaama dadkii ay dhaqaale xumo iyo ganacsi xumo ay wadan ka jirto saddexdan bilood soo dhaafay iyo xaaladda ay sii xumaanaysa in dadka loo naxariisto kastankiina uu sii joogo qofkii biri dib usoo kici karaa ganacsigiis waa hagaagi karaa laakiin waxaan awood u leenaan leenahay qofkan saasaad u yeelaysaa saas ka dhin kira ma jirto sharcina kama yaalo wadanka oo saas qoraay qofka xoolihiis isagaa xor u ah isagaa wuxuu karaysanaya isagaa qiimo dhimis u leh isagaa qiimo kudaris u leh labada qof heshiis u dhexeeya waa ninka karaystaha iyo ninka guriga iskale amase ninka dukaanka iskale marka annaga laakiin waa codsi dadka ha loo naxariisto dadka dhibaataysan maarata iska oo masaakiinta oo hadda dhaqaale xumada ku dhacday soomaali waa isku xiranta meel kasta jooga kuwii dibadda iyo kuwiiyo inta jooga waxaawaye wixii lasoo diri jiray meelihii biilka looga soo diri jiray waxaa laga yaaba dadkaas inay shaqala-aan ku dhacday marka taas waxaan ka codsanaynaa in dadkii loo naxariisto oo soomaali weliba dadka hantida iskale badana waa soomaali inay u naxariistaan walaalahooda oo danti danti yar ah oo guryaha ka bixinin oo dukaamada laga saarin ayaan ku boorinaynaa cabdirasaaq ganacsigiina siduu u saameeyey cudurkan coronavirus iyo xaaladahan hadda taagan
wuxuu u saameeyey saameyn aada u culus ayuu nagu yeeshay markii ganacsiga loo fiiriyo culeys fara badan ayuu noo saaray ganacsigeeni covid nneteen waa la qabnaa caalamka cudurkan dhibaatada uu leeyahay iyo saameynta uu keenay laakiin lama qabno maanta muxuu ahaa in si gaar ah annagana loo karantiilo mas-uuliyiintii xaafadda laga soo doortay iyo guddiga ganacsatada runtii dhaliil ay ku leeyihiin dhibaatada annaga maantana haysata ganacsigeenana saameynta ay ku yeelatay waxaan arkaynaa in aada looga gaabiyo kordhiyo waxaan arkaynaa in xaafadda jogboyntiga faraha badan ee culayska faraha badan ee lagu soo kordhiyay ee qayb ka mid ah ee ayaga culayskaasi mas-uuliyadda ay ka qaadanayaan ganacsiganana runtii aad ay u hooseeyaa dadka aad ay u niyad jabsan yihiin ganacsatada kuwa yaryar ha ahaato kuwa waaweyn ha ahaato dhammaantood waa isla qabnaa kirooyinkii xitaa moolmoolasha qaarkood xitaa guddiga ganacsatada iyo milkiilayaasha xitaa intay isxilqaameen guddiga ganacsatada marna maysan dhihin bal ummadan u naxariista ama wax ka dhima xitaa si shaqsiyan xitaa umaysan dhimin marka cumar oo nagala qaybgelaya barnaamijka oo guddiga ganacsatadana ka tirsan bal aan siinno isagana bal siduu uga hadlo arrintaasi saameyn weyn ayuu covid nteen u keenay ganacsiga islii waad dareemi kartaa islii waa ganacsiga xarunta weyn ee ganacsiga eastern central africa waxayna ku ganacsan waxayna la ganacsanaya wadamada dariska iyo wadankan gudihiisii haddii saameyntan oo hadda covid nteen waa wadankan la qabnay haddana waxaan qabnaa mid khaas ah oo secession movement la yirahdo oo aynu maarata dad dadna soo geli karin dadna ka bixi karin taasna annaga waxaana lagu eedeynaya ma aha sidii runta xaqiiqda haddii laga hadlo dadka waxay waxay iska aaminsan yihiin waay laakiin waxaan go-aanka dowladda markay gaaraysay waxay ku gaartay tiro tiradii badneed oo lasoo sheegay toddobaatan qof halkaa laga arkay layiri mass testingkii markii la sameeyey ayaa markaba dowladdu waxay go-aan gaartay in meeshan oo khatar balan iyo halis badan ay ka muuqato saasay go-aankaas u gaartay annaga ka ganacsi ahaan dowladdu waa la xiriirnay dadaal dheer waa usameynay waa sameynay wixii aan awooddaana karaanka annaga ah waxaan la xiriirnay laamaha ku shaqale waxayna dhaheen hataa waxaad ogtihiin ayaamahan saddexdan beri afar shan usbuucan hadda saddexdan beri la ganacsanayo waxaan ku guulaysan inaan dib u furno moolosha moolosha waxaan ku furnay anaha annaga haddii korna laga xiray maxaa gudaha annaga annaga ganacsiga gudaha annaga iyo maxaa naga celinaya waxay dhaheen khatar badanaa ka jirta suuqan banaanka iyo dadka maarta waratada meel kasta hadday degaan oo sawir laga qaado dadkii social distance mase kala fogaashihii looga targalay cudurkan lagula dagaalamaya covid nteen inay meesha ka baxaysa marka annaga waxaan idhi eedaas annaga iskama lehin dowladda waxaa ka qabato wixii maarta waratada iyo banaanka iyo waxaas annaga waxa shaqo ku len waxaan awood u leenahay dadka gudaha ku jira keliya dadkaasna shuruucdii waa u hogaansan yihiin laakiin annaga ka ganacsi ahaan waxaana lagu eedeyn kara maaha inaan annaga ka gaabinay wixii doorka annaga waa kasoo baxnay dadka lasoo doortayna anigu uma hadli laakiin ayagana sidoo kale annagay nala jireen wax kastana waa nala qabanayeen howshanana waa nala wadeen saasaan aaminsannahay waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka cumar gabagabadii maxaa kusoo gabagabaynaysaa gabagabadeena fariinteyda waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhallinyaradu door weyn ay ka hayaan ganacsiga isli doorkoodana waa boqolkiiba sagaashan la dhihi karaa dadka ganacsiga halkan ka wada qaybtii laga rabay oo negative iyo positive positive waxaa la rabaa waxyaalihii ay doorkooda ganacsigooda ay kusii horumar ugu sii samayn lahayn waa inay dadaalkaa sii wadaan dhalinyarada kale oo xaafadaha iska fadhiyo oon shaqa la-aantana inay shaqa abuur iyo wixii talabixina ay siiyaan si ay ganacsiga usoo biiraan sababtoo ah dadka boqolkiiba dhalinyarada ugu badan kuwo shaqa la-aan badanna waa jiraan kuwaasna waxaan leenahay dhalinyarada kale oo shaqada haysata inay shaqadii fahankii iyo taladii iyo wixii ay siiyaan saas ayay dhalinyarada badan ay shaqo shaqo abuur ka heli karaan magaaladan isliya ugu heli karaan marka teeda kale annaga ka dhalinyar ahaana waxaan leenahay guddiga ganacsiga haddii xiriir wanaagsan ayaa noo dhexeeya wixii caqabada ah ayaan annaga diyaar unahay inaan wax kala shaqeyno intaasaan dhihi lahaa gabagabadii
waxaan dhihi lahaa dhalinyarta mar walba ay dadaaleysaa ganacsigana saameyn ay ku leeyihiin saameyntan ay ku leeyihiinna waa ay sii wadi doonaan inta badan waa isgarab qabanaa oo ganacsiga mar walba muxuu ahaa shaqaalaha faraha badan ee la siinaya shaqada dadka ugu horeeya waa dhalinyaro kaleeta guddiga ganacsatana waxaa ugu baaqi lahaa runtii in ay xaafadda kasoo agdhowaadaan ay xafiisyadooda ka furtaan oo la arki karo oo whatsapp group iyo wax lamid ah dadka aysan ku kala bogan karin xilli adag ayaan ku jirnaa caafimaadkii muxuu ahaa waxyaaba dhibaato ah ayaana soo wajahay mar walba waxaan u baahanaa aragtidooda baraarujintooda ayaan u baahanay maadaama ay u yihiin guddiga muxuu ahaa suuqa idil ay u yihiin waad mahadsantihiin waxaan idinkaga mahad celinayaa wakhtigiina qaaliga ee barnaamijka aad igal qaybgaseen sidoo kale waa mahadsantihiin guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi oo ay igala qayb galeen cumar ibraahim xuseen iyo cabdirasaaq maxamed cabdi oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada nairobi taniyo intaan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayey halkaad kala socotaanna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaana soo jeedinaya
mahadsanid maxamed kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna ee kooxda baris saint germain ee dalka faransiiska ayaa xalay ku guulaysatay koobka french cub oo ah koobka labaad ee ugu xiisaha badan dalka faransiiska ciyaartii xalay waxa ay b s g hal iyo ebar uga badisay kooxda saint etienne waxaana goolka guusha u dhaliyay laacibkooda neymar laakiin b s g waxaa inta ay ciyaarta socotay garoonka dhaawac uga baxay laacibkooda kale ciyaaryahan imbabe kaas oo la arkayay isaga oo ooyaya markii garoonka laga saarayay waxaana hadda uu halis ugu jiraa inuu seego bisha agost ciyaarta adag ee ka tirsan koobka champions leaga oo ay b s g la ciyaari doonto kooxda atalanta ee dalka talyaaniga guushii xalay waxa ay u ahayd markeedii saddex iyo tobnaad oo ay koobka franja cab ku guulaysanayso kooxda b s g dhinaca horyaalka talyaaniga ee seeriacaada hal kulan ayaa xalay dhacay waxaana uu dhex maray kooxaha a c milan iyo atalanta ciyaarta oo ka dhacday garoonka sansiiro ee magaalada milano ayaa waxa ay kusoo dhammaatay barbardhac gool iyo gool goolka waxaa la hormartay milan daqiiqadii afar iyo tobanaad waxaa si qurux badan bolizion ama goolkulaad u dhaliyay ciyaaryahanka u dhashay dalka turkiga hakan shalhan olu laakiin atalanta ayaa barbaraysay daqiiqadii afar iyo soddonaad waxaana goolka u dhaliyay laacibkooda duvan zabata atalanta intay ciyaarta socotay ragoore ayay iska khasaarisay ciyaaryahan raslan marinoveski ayaa u ganay waxaase ka qabtay goolahayaha milan donar roma horyaalka sayriyacaada talyaaniga hadda laba kulan oo keliya ayaa ka haray labadaasi kulan oo ka harana mid ka mid ah haddii ay yuventus badiso waxa ay ku guulaysan kartaa horyaalka markeedii sagaalaad oo xiriir ah yuve waxa ay axadda la ciyaari doontaa kooxda samdoria ciyaaraha kale ee dhici doona sabtida caawa waxaa ciyaari doona kooxaha brescia iyo parma inter genoa ayay la ciyaari doontaa napolina waxay la dheeli doontaa saswoola dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa
aad buu umahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayay xubintaasi cayaaraha halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana dhegaystayaal waxaynu jalleecaynaa dhinacii kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqana codka baxsan ee fanaanka xasan aadan samatar codkaasi xasan aadan samatar wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saaristana maxamed cabdi sandheere tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo وبنات